halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo idilna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa aroor jimcaha bisha may waa shan sanadka labada kun toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo xalay xilkii ka qaaday hantidhowrkii qaranka doctor nuur faarax tallaabadaas oo uu ku tilmaamay mid aan dastuurka waafaqsanayn golaha wasiiradu waxay si wada ogol ah ugu codeeyeen in xilkii laga qaado hantidhowraha guud ee qaranka waxa weeye golaha wasiiradu soo jeedin bay leeyihiin xilka qaadis ma laha baarlamaanka ayay usoo jeedinayaan baarlamaanka ayaa cod aqlabiyada ama ku diidaya ama ku ogolaanaya kadibna madaxweynaha ayaa dikreed kusoo saaraya broseesku kaas weeye qodobka boqol afar iyo toban ee dastuurka ku taalla
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo warbixin ku saabsan doorashooyinka kenya marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay ku dhawaaqay in barnaamijkii caafimaadka maraykanka ee obama care uu nuxur ahaan dhintay kadib markii xubnaha aqalka hoose ee koongareska ay si dirqi ah ugu codeeyeen sharci nasaqaya barnaamijkaasi caafimaadka jaban islamarkaana oggolaanaya in la bedelo madaxweyne trump ayaa u dabaaldegay meel marinta sharciga ee aqalka wakiilada isagoo ka hadlayay halka loo yaqaano rose garden ee aqalka cad oo ay garab taagan yihiin xubnihii xisbiga jamhuuriga ee uu codeeyey hindisahan waxa uu sheegay trump inay sidaasi u sameeyeen dalkan maraykanka dartii ee aanay u samayn dana gaara oo uu u leeyahay xisbiga jamhuuriga waxa uu sheegay in sharcigan oo sidoo kale la horgeynayo xubnaha aqalka senatka si uu u meel maro uu ku kalsoon yahay inay u codayn doonaan wuxuuna ugu yeeray barnaamijkaasi caafimaadka obama care ee uu fikirkiisa lahaa madaxweynihii hore ee maraykanka barag obama mid musiibo ku ahaa shacabka maraykanka sharciga cusub ee caafimaadka ee lagu bedelayo obama care ee master trump ayaa waxaa ansixiyey laba boqol toban iyo toddoba xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha aqalka hoose laba boqol saddex iyo toban kalena waa ay diiday dimuqraadi kasta oo ku jira aqalkan ayaa ku codeeyey maya iyagoo ay wehliyeen labaatan ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga
amiir zayd bin racad al xusein madaxa hay-adda qaramada midoobay xuquuqda aadanaha u qaabilsan ayaa sheegay inuu dowladda ethoobiya ugu baaqayo inay ogolaato in hay-addiisu ay baaritaano ku samayso tacadiyadii xuquuqda aadanaha ka dhanka ahaa ee dalkaasi ka dhacay intii ay soconayeen rabshadihii bilaha qaatay ee u dhexeeyey sannadihii labada kun iyo shan iyo tobankii iyo labada kun iyo lix iyo tobankii taasoo boqolaal ruux ay ku nafwaayeen xukuumadda etoobiya waxa ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ahoo dalka la gelinayo bishii oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay taasoo soconaysa muddo lix bilooda tallaabadaasina waxa ay ka dambeysay muddo sannad ka badan oo ay dibadbaxyo rabshado wata ka soconayeen gobollada oromiya iyo amxaara kuwaasoo dadka samaynayay ay ka cabanayeen in dowladdu ay cagta marisay xuquuqdooda dhinaca siyaasadda ah dowladdu waxa ay xaaladda degdega ah kordhisay amaba ay ku kordhisay afar bilood oo dheeri ah bishii lasoo dhaafay baaris ay amartay xukuumadda ayaa lagu sheegay in lix boqol iyo lixdan iyo sagaal qof ay qalaanqulkaasi ku dhinteen amiir zayd ayaa wariyayaasha u sheegay isagoo ku guda jira booqasho saddex maalmood ah uu halkaasi ku joogo in lama huraan ay tahay in xukuumaddu ay dadka siiso xorriyad waasaca madaxa hay-adda qaramada midoobay xuquuqda aadanaha u qaabilsan waxa uu intaasi ku daray in markaa laga soo tago tiradaasi aadka u ballaaran ee lagu dilay dibadbaxyada ay jiraan kuwo intaa aad uga badan oo kor u dhaafaya lix iyo labaatan kun oo ruux oo xabsiyada loo taxaabay welina xiran kuwaasoo aanan la hubin in ay garsoor cadaalada heli karaan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in xukuumadda aadisababa ay shaqaalaha hay-adda qaramada midoobay xuquuqda aadanaha u qaabilsan u ogolaato in ay galaan gobollada ay dhibaatadu ka dhacday si ay baaris madax bannaan u sameeyaan tan iyo markii dalkaasi etoobiya xaaladda degdegtaa la geliyey mas-uuliyiinta etoobiya waxa ay marar badan baarayaal caalami ah iska hortaageen in ay dalkaasi tagaan taasoo ay ku sababeeyeen arrin wiiqaysa qarannimada etoobiya
halkaad warkaasi ka dhegaysaneyseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington qeybaha hare idaacaddeenna ayaanu gudagali doonaa waxaan idin daadihinaya jacfar kukaayi anigoo maxmuulo xasanah jimco wanaagsan dhegeystayaal mar kale
jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal kulan degdeg ahoo ay habeenkii xalay ahaa ku yeesheen golaha wasiirada soomaaliya magaalada muqdisho ayay uga hadleen xaaladda ammaanka muqdisho iyo dilkii loo geystay allaha u naxariistay wasiirkii hore ee howlaha guud cabaas sheekh cabdulaahi siraaji kulankooda kadib ayay golaha wasiiradu shaaciyeen in ay xilkii ka qaadeen hantidhowrka guud ee qaranka doctor nuur faarax oo ilaaladiisu ay geysteen dilka wasiirka inkastoo uu ku gacan sayray xilka qaadistiisa wariyaheenna maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inooga haya
kulanka golaha wasiirada ayaa yimid saacado uun kadib markii muqdisho lagu aasay wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibudhiska cabaas sheekh cabdulaahi saraaji oo habeenkii arbacada magaalada muqdisho lagu dilay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa iiga warramay kulankoodii xalay hay-adihii baarista ku waday falkii dhacay waxayna sheegeen in saddex qof loo xiray falkaas isaga ah baaristuna ay socoto kadib waxay golaha siiyeen warbixin ka fakiran oo ku aadan falka sida u dhacay aha waxaa usoo baxay inay u baahdeen in macluumaadka ay hayaan darteed in baaris lagu sameeyo dhammaan cid alaal ciddii qusayso war ka soo baxay golaha wasiirada kulanka kadib ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday hantidhowrka guud ee qaranka doctor nuur faarax oo ilaaladiisa ay geysteen dilka wasiirka waa kan injineer yariisow mar kale warbixinihii la dhegaystay doodihii golaha wasiirada kadib golaha wasiirada waxay si wadar ogol ah ugu codeeyeen in xilkii laga qaado hantidhowraha guud ee qaranka doctor nuur faarax ayaana kula xiriiray qadka taleefonka si uu isna uga jawaabo xilka qaadista lagu sameeyey jawaabtaan ka bixinaya waxa weeye waxa weeye golaha wasiiradu soo jeedin bay leeyihiin xilka qaadis ma laha baarlamaanka ayay usoo jeedinayaan baarlamaanka ayaa cod aqlabiyada ama ku diidaya ama ku ogolaanaya kadibna madaxweynaha ayaa digreed kusoo saaraya broseesku kaas weeye qodobka boqol afar iyo toban ee dastuurka ku taalla mar haddii uu diidan yahay xilka qaadista maxaa tallaabo ah oo la gudboon ayaan weydiiyey mar kale doctor nuur faarax tilaabada aan qaadayahay waa mid cad weeye dastuurka iyo sharciga in lagu dhaqmo ayaan soo jeedin lahaa aniguna taas waxa weeye waa shaqadayda waan wadanayaa ilaa loo marayo sifo sharciga haddii la iga qaadayo xilka xilka waa laiga qaadi karaa laakiin si sharci ayaa laiga qaadi karaa gole wasiiro xilligama qaadi karaan ila xilka igama diidin golaha wasiiradii broces baan ku qabtay broces baan ku weyn karaa kii in loo maro baan qabaa doctor nuur faarax ayaa sheegay in sababaha xilka looga qaaday aysan ahayn dilka wasiir siraaji ee ay jiraan arrimo kale oo loogu soo dugaalay soomaalida waxay tidahdaa baroorta oohinta ka weyn anigu qori ma sidan anigu cidna waxa weye maana dhibaateen balse waanan ka tacsiyeyey waanan ka xumaaday marka arrintan kale eed waxa kale aad tuhumaysa ee shaqada lagaaga qaadi karaa maxay yihiin mar haddii muddo aad soo shaqaynaysay dhacdadan ay dhacday maxaa isku soo beegay kula tahay labadan labadan waxaa labadan isku soo bee waxaa isku soo beegay waxaan dhowr jeer criticise gareeyey qaabka shaqo prime ministerku uu uu u faragelinayo maamulka maaliyadda dalka anigu waxaan ahay hay-addii muxuu ahaa iisheeg korjoogteynayey habka dhaqan dhaqaale ee maamulka dawladda miisaaniyaddii oo lagu tubanayo maamul goboleediyo qaar lacag tiro badan la siinayo qaar lacag yar la siinayo qaar lacagta laga goynayo lacag loo maamulayo sidii baqaarkii miisaaniyad aan lagu dhaqmayn eedaha kolkii la arkay oo haddana dhacdo ka dhacday wasaaradda warfaafinta oo aan iri looma marin sifo sharci ah baarista iyada aan ka gudano markii eedi timaado musuq maasuqi hawad hay-addii iska lahayd waa aniga anaa tiim u diraya soo baaraya tii la iguma simin muxuu ahaa qaladaad baan dhacay prime ministerka dacwad baan u qoray aan leeyahay arrintaasi waa khalad waxa weeye broceskii shaqo oo markaa meesha ka maqan iyo culayskii uu dareensanaa iyo arrintan oo muxuu ahaa isbiirsaday ayuu yiri xil baan kaa qaaday hadda xil isagu uu walaalkay ii dhiibay ma jirin xil golo wasiirna ii dhiibayn ma jirin wasiir cabaas sheekh cabdulaahi saraaji oo kow iyo soddon sano jir ahaa ayaa ahaa wasiirka ugu da'da yar ee golaha wasiirada ee uu bishii maaj soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre wuxuu ka mid ahaa qaxootigii soomaalida ee dhadhaab ee sannadkii hore ku noqday soomaaliya geeridiisa ayaa dhaawac iyo murugo ku reebtay dhallinyaro badan oo soomaali ah oo uu u ahaa astaan u muujisay in doorka dhallinyarada ee siyaasadda iyo hoggaanka dalka uu soo noolaanayo gaar ahaan geeridiisu waxay taabatay dhallinyaradii ay iskula soo koreen xeryaha dhadhaab ee dalka kenya dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah damac cumar deeriye oo ku nool dalka kanada xaqiiqatan dhaawaca soo gaar xaqiiqatan dhaawaca soo gaaraya qofka dhalinyarada soomaaliga oo ku haminayay maanta inuu dhulkiisa hooy ku noqdo oona tusaalaha u ahaa cabaas iyo inta lamidka ah runtii waa dhaawac aada weyn waaye qalbi jab weeye niyad jab weeye waa arrin murugo leh waa arrin runtii maaragtay nagelisay xaka iyo maaragtay dhaqdhaqaaq anagii waxay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ama ha ahaato dhalinyarada dhadhaab ku taqaanay cabaas ama ha ahaato dhalinyarada soomaaliyeed ee qaranka soomaaliyeed oo u ahaa hormood maadaama aan ognahay ummadda soomaaliyeed inay boqolkiiba toddobaatan ay dhalinyaro tahay intaas wuxuu u ahaa hormuud buu ahaa raji u ahaa iftiin buu ahaa iyo ilays usoo baxay maanta waxaan aaminsanahay dhammaan dhalinyaradaas in niyadjab ku dhacay in maaragtay geeridiisii sida ay ugu farxeen ay ugu farxeen masjidkii quruxda badnaa oo baxay markii la doortay maanta waxay filayeen horumar waxay filayeen maanta cadaalad waxay filayeen maanta maaragtay inay ku raaxaystaan waxa uu qabanayo iyo waxqabadkiisa laakiin taa iyada waa lasoo afjaray dhalinyaro badan oo ku haminaysa inay dhulka ku noqdaan oo xoogooda iyo maskaxdooda iyo skillskooda ay geeyaanna runtii caqabad bay ku tahay baan leeyahay cabdulqaadir bashiir maxamuud oo isna ku nool dalkan maraykanka waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii ay siraaji iskula soo koreen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dad badan baa soomaaliya ku dhintay sanadihii lasoo dhaafay adna waxaa moodaa geeridan si si khaasa inay ii taabatay oo maaragtay oo aada ii qalbi jibisay sira siraaj waxay tahay wuxuu maaragtay noo ahaa annaga dhalinyar ahaan ka dhalinyar ahaan soomaaliya oo dhan iftiin buu noo ahaa ubax gaaruu noo ahaa oo noo soo baxay wuxuu noo ahaa marka geeridii waxay noqotay maarata ubax aan maaragtay ubax naga dhintuu noqday ilaahay ha unaxariistaan leenahay dhalinyarada waxaa lagu qiyaasaa inay tahay soomaaliya ku dhawaad adiga ama kain ka badan sideed milyan oo maaragtay qof ah intaasuu maaragtay uba ubax iyo nal iftiin uu ahaa marka iftiinkaasaa naga damay haddaan nahay dhalinyarada soomaalida khaasatan dhalinyarta maaragtay qaxootiga ka yimid ee dhadhaab kusoo wada koray wax kusoo wada barnay isla soo rafaaday nolol iyo silac kusoo koray wax bartay haddana wadankii inay wax u qabtaan ku laabtay xoogaa waxamada si khaasa inay noo taabatay geeridaas garaad nuunow cabdi oo isna ku nool dalka britain waxa ay wax isla soo barteen allahu naxariistee siraaji in dhaweey ma arag geeri aan sidaa uga naxo cabaas keliya ma ahayn saaxiib ee wuxuu ahaa ninaanu wakti badan wada qaadanay nolol adag oo ba-an oo duruufyo badan oo qallafsan aanu ku qaadanay xeryaha dhadhaab muddo dhadhaab ay ahayd meel bini aadamku ku noolaan karin cabaas noloshaasi adag waxaan innagoo arday ah himilo ka dhiganay inaan maalin un ka baxno noloshaasoon helno meel inoo dhaanta dhadhaab haddii ay suuro geli weyso himiladeenaas meel ka baxsan africa in dalkeenii aan ku celino oo aanu noqono dad wax maaragtay kusoo kordhiya wadankoodii taasaa ballan inoo ahayd marka halkan aan kusoo aaday anna isna wadankii dib ugu laabta sidaas arrintaasi ciddii samaysay arrintaasi waxay ahayd arrintay dhadhaab fariin looga dhigaya laakiin aan isleeyahay fariin nooma noqonayso dalkanagu waa meeshaan aaminsannahay inaan nafteenna maalkeenna iyo dhiiggeenaba ku bixinayno geerida wasiir siraaji si kastaba ha u dhacdee waxay dhinaca kale astaan u noqotay sida ammaanka magaalada muqdisho uusan cagaha adag ugu taagnayn iyo hawsha adag ee hor taalla hay-adaha ammaanka ee dowladda gaar ahaan kala ilaalinta gawaarida hubaysan ee mas-uuliyiinta iyo ilaaladooda wadda iyo feejignaanta loogu jiro weerar ismidaamina oo ay fuliyaan maleeshiyada al-shabaab ee dowladda cadowga ku ah
kaasi waxa uu ahaa maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ila fadhiya oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington caqabado dhinaca tasiilaadka ah iyo muran dhashay intii ay socdeen doorashooyinka horudhaca ee xisbiyada ee kenya bishii tagtay ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo doorashooyin ka qabsooma guud ahaan dalka kenya bisha agost ee dhammaadka sanadkan iyo sida waddankaasi uga baaqsan karo inay soo noqdaan rabshadihii dhimashada badan dhaliyey ee doorashooyinkii labada kun iyo toddobadii rail omburo ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada nairobi jacfar kuukaay oo stuudiya igu heliya ayaa inoo haya jacfar haye
marka natiijooyinka codbixinta lagu murmo go'aanka ugu dambeeya dabcan waxa uu u yaalaa maxkamadaha waana mas-uuliyad culays badan sida ay qabto ireen khan oo agaasimo guud ka ah hay-ad dhinaca horumarinta sharciga caalamiga ah qaabilsan oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i d l o waxay tidhi kiisaska dhinaca doorashada looma wajihi karo sida dacwadaha caadiga ah oo kale ee maxkamadaha la hor keeno waxaana ugu wacan inay leeyihiin xasaasiyad siyaasadeed iyo sida shacabku u danaynayaan natiijada iyo sidoo kale muddada kooban ee dacwadan oo saxiixan lasoo gudbinayo oo xadaysan hay-adda i d l o iyo garsoorka kenya ayaa si wada jira u sii daayey tallaabooyin ku aadan doorashooyinka agosto waxaanay noqonaysaa codayntii ugu ballaadhnayd ee kenya ka dhacda waayo kenyaanku waxa ay dooranayaan golayaasha deegaanka xubnaha baarlamanka guddoomiyeyaasha gobollada iyo madaxweynaha waxaase tan iyo bishii lasoo dhaafay sii kordhayey xasaradaha siyaasadeed gaar ahaan abaabulka goobaha codbixinta rabshadihii ka dhacay doorashooyinkii natiijadooda lagu murmay ee sannadkii labada kun iyo toddobadii waxaa ku dhintay dad ka badan kun qof laakiin khan waxay leedahay waxaa jirta sabab loogu hanweynaado doorashooyinka sannadkan waxay tidhi meel ay ka jiraan xiisado dhinaca isirka ah iyo aaminaadda shacabku ay u hayaan hay-adaha siyaasadeed oo hooseeya ayaa dhaliyey rabshadihii doorashooyinka ka dambeeyey ee sannadkii labada kun iyo toddobadii laakiin sannadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii sidii ay u maareeyeen garsoorka kenya dacwadihii doorashada laga keenay ayaa sabab u ahaa in awoodda si nabdoon loogu kala wareego warbixintu waxa ay sheegaysaa in boqol siddeetan iyo siddeed dacwo laga soo gudbiyey doorashadii labada kun iyo saddex iyo tobankii kuwa oo looga soo horjeeday natiijada laakiin maxkamaduhu waxa ay ku soo afjareen dhammaan dacwadahaasi muddadii sharcigu uu siinayey ee lixda bilood ahayd haatan hay-adda garsoorka kenya waxay u diyaarsan tahay wixii caqabada ee soo baxa doorashada bisha agosto sida uu ku sheegay war qoraal ah oo uu soo saaray agaasimaha dacwad oogista shacabka ee kenya keriyako tobiko qoraalkaas oo uu akhrinayay xoghayihiisa doorkaas odor agaasimaha xafiiska dacwad oogista dadweynaha waxa uu qaaday tallaabooyin uu wax kaga qabanayo xadgudubyada doorashada waxaana dastuurka lagu daray koox boqol iyo shan xeer ilaaliya ka kooban oo loo diyaariyey in ay ka howlgalaan dacwadaha doorashada waa la tababaray waxaana la geeyey dalka oo dhan dhammaan afartan iyo toddobada deegaan doorasho iyo boqol iyo labaatan xarun maxkamadeed waxaana kaloo la diyaariyey xarun lasoo waco oo shaqayn doonta afar iyo labaatanka saac waxaana ka howlgelaya xoghayayaal iyo xeer ilaaliyayaal si degdega uga jawaaba qaladaadka doorasho ee lasoo wariyo hay-adda i d l o waxa ay sheegtay in helista hannaan lagu xalliyo murannada uu muhiim u yahay ka fogaanshaha rabshado dhaca iyo xaqiijinta xalaalnimada natiijada doorashada laakiin waa in codbixiyayaashu ay fahmaan hannaanka waxay tidhi cadaalad falista doorashada waa inaysan ku koobnaan uun dadka awoodda iyo magaca leh ama dadka awoodda u leh inay dacwado soo ogaan laakiin waa in fursad la siiyaa dhammaan dadka dareema in doorashada lagu dulmay amaba laga hor istaagay waana halkaa meesha uu door uga bannaan yahay hay-adda garsoorka kenya oo looga baahan yahay inay dadka la xidhiirto oo ay ogeysiiso hannaanka laakiin waxaa weli caqabad oogana kalsoonida lagu qabi karo madax bannaanida hay-adaha garsoorka dalkaasi
aad buu mahadsan yahay waryahayaga jacfar kuukaay ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay waxaa magaalada nairobi ka soo dirtay rael ombor halkaad nagala socotaanna waa v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington qaybaha ugu dambeeya idaacaddeenna ayaanu kusii siqaynaa haatanna barnaamijkii aad wada sugayseen ee maalin walboo jimcaad dhegeysan jirteen waa barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka khubarada u kurgasha siyaasadda dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa walaac badan ka muujinayay sida uu madaxweyne donald trump uu ula dhaqmi doono arrimaha bariga dhexe laakiin sida muuqata waxaa jira isbeddel arrintaasi ku yimid madaxweyne trump ayaa aqalka cad ku qaabilay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas oo ay markii ugu horreysay ay kulmaan kulankan ayaa waxaa ka muuqday in labada dhinacba ay ku niyad samaayeen waxaana uu madaxweyne donald trump uu sheegay in ay suurtagal tahay in la dhammeeyo khilaafka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin
waxaan jeclahay inaan dhexdhexaadiyo ama garsoore ama howlfududayo noqdo hawshana waa dhammaynaynaa sidoo kale madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa soo dhoweeyey natiijada isaga oo kalsooni u muujiyey madaxweynaha maraykanka
waxaan rumaysanahay in hoggaamintaada geesinimadaada iyo khibradda aad u leedahay wadahadalka iyo gorgortanka iyo taageerada eebbe inay ku suurtogeli doonto in la gaaro heshiis taariikhi ah oo dhinaca nabadda ah dadka faaqidaha arrimaha bariga dhexe ayaa tilmaamaya inay habboon tahay in si degan loo wado wadahadallada oo aan laga quusan sida uu muujiyey antony cordisman oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiga ah ee dalkan maraykanka
sort of adopting a position of preemptive hopelessness, you're better off continuing to try, particularly if you do it slowly and quietly, and you don't build up impossible time schedules.
inta aad aamini lahayd rajo la'aanta waxaa wanaagsan inaad isku daydid sii wadidda gaar ahaanna haddii arrimuhu si deggan oo tartiiba ay u socdaan mana aha inaad ballamo iyo filasho aan suurtagal ahayn isku qanciso madaxweyne donald trump ayaa u muuqda in ay wax badan iska beddeleen mowqifyadiisii adkaa iyo ballamihii uu ololaha doorashada ku galay ee ku saabsanaa bariga dhexe sida uu faahfaahinayo doctor cabdixafiid shaaciye oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalkan maraykanka marka loo eego qaababkii uga hadlay trump arrinta bariga dhexe taniyo intii uu qabsaday iyo xataa intii uu ololaha doorashada ku jiray waxay ahayd arrin ka duwan midii siyaasadda maraykanka ay ku salaysnaan jirtay oo ay raaci jireen madaxweynayaashii kasta kooday tusaale ahaan waxa uu cambaareeyey taageerada dowladda maraykanka ay siiso falastiiniyiinta waxa uu sidoo kale ballan qaaday inuu safaaradda maraykanka uu u rari doono jerusalem oo ah mid kasoo horjeeda madaxweynayaashii ka horreeyey ay ku dhaqmi jireen siyaasadda ah in laba wadan oo si nabada isku dhinac isku dhinac ku noolaatahay ay ay ay laba ay heshiisa waa arrintaas ka imaan karo marka waa jirta shaki fara badan oo laga qabo trump laakiin malin isbed badan waxa uuna hadda leeyahay aniga ayaa heshiis waara ka dhex dhalin kara labada dhinac laakiin marka runta laga hadlo oo tusaale ahaan dadka maamulkiisa ku jira qaar kamida waa dad xiriir xoogan la leh hogaamiyaasha israael waxa ayna si toosa u caddeeyeen in ay aada u taageersan yihiin siyaasadda israael marka marka laga soo tago hadallada waxay waxa aada shaki looga muujinayaa in maraykanka uu ka mari dhalin karo heshiis waara oo labada dhinac ay gaaraan helitaanka laba dowladood oo ay yeeshaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiintu ayaa u muuqda in caqabada badan ay hor taagan yihiin marka arrintaas suurtagalnimadeeda waxay ku xiran tahay saddexda dhinac ee arrintu ay kusayso maraykanka oo dhexdhexaadiyaha ah maraykanka oo dhexdhexaadiya ah sidiisaba xataa marka aan dib u eegno maamuladii ka horreeyay trump dhexdhexaad saxa kama aysan ahayn arrinta waxay tusaale ahaan ay taageero military iyo mid dhaqaale ay siin jireen israael marka arrintaas iyadoo aysan meesha ka bixin way adag tahay in maraykanku dhexdhexaadiye uu arrintaasi ka noqdo taasoo oo ay kusii dheer tahay in hadda maraykanku uu leeyahay safaaradda ayaan waxaan raraynaa jerusalem taasoo caqabad kale caqabad kale noqon doonta taas waa dhanka maraykanka marka dhanka falastiiniyiinta aan eegno caqabada jirtahay waxay tahay madaxweyne cabaas waxaa loo arkaa inuu yahay hogaamiye daciif ah oo inta uu jagada hayay uusan wax guula usoo hoynin falastiiniyiinta hadda markii la eego xataa sida uu dadku ay u rabaan dadku waxay aaminsan yihiin in ay tahay xilligii uu jagada ka degi lahaa marka waa waa hogaamiye daciifa mana laqubo sida uu wax uga dhalin karo uga maradhaiy iyadoo xamaas oo ah garabka kasoo horjeeda ee qaadida xukuntaa ee iyaguna aysan taageersanayn isaga marka taasina waa dhanka falastiiniyiinta israael markaan eegno wax dana uguma jirto israel inay tanaasulaad ay sameeyaan xilligan waayo markay tanaasul ay sameynayaan waxa ay ka tanaasuli doonaan waxyaabo fara badan oo xanuun leh tusaale ahaan waxay ogolaan doonaan in falastiin ay noqoto dowlad xora wax ku qasbaya inay tanaasulkaas sameeyaan hadda ma muuqato gaar ahaan haddii trump uu joogo aqalka cad marka marka laisku laisku fiiriyo caqabadahaas dhinacyada ay arrintan kuseyso ka imaanaya aad bay u adag tahay in la fisho inay wax ka soo baxaan dadaaladan cusub ee trump uu shacabka qaaday intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
jacfarow bal mar haddii aan wararkii iyo warbixinadii aan ku yara daalnay idaacaddiina gabagaba marayso maantana ay jimco tahay maantana ay jimco tahay heesaha noocee ka heshaa ma kuwa banaadiriga kuwa dhallinyarada kuwa hore kuwa dambe noocee jeceshaa colaado aniga maadaama aan dadkii hore ahay waxaan jeclahay horta heesihii hore kuwii hore jeceshaa kuwii horean jeclahay haddaan ka waran hees kuwii hore ka mida kusoo qabto aaday u wanaagsanaan lahayd caashaqo maanta wadaad ma inaan ku leh jimcaysano caashaqo wadaad ma leh walaalowna kuma haro waan waan waana kala tagay kala tagay codkii baxsanaa fanaanadda amina cabdilaahi
werigeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayn halooga waayayo waa nin iyo waagii weligeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayn hora looga waayo waa nin iyo waagii aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay waa tahay dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa dooqii saaxiibkay maxamed colaad xasan iyo heestii caashaqu wadaad male laakiin maadan sheegin iyo inaad madaxa fanaanadii ololeysa maadan sheegin inaad madaxa ololeysa aad iyo aad aad iyo aad adigaa sheegaya taas aaminaha cabdilaahi xirsi ayaanu idinku dhaafaynaa jimco wanaagsan baanu idin leenahay intaanu idaacadda soo socota ku kulmayno nabadgelyo awadka aan isaradne waxba hay dabiibina awadka aan isaradne
This program has come to you from the Voice of America, Washington.